barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabtiha sagaal iyo tobanka bisha janaayo ee sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa koodii iyo barkii duhurnimo washingtonna saacaddu waa shantii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin soo socotiinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buulla jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo ee dhallinyarada waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo ay toddobaadkan marti inoogu yihiin dhallinyaro bulshada ku nool gobolka hiiraan ka wacyigelisa biyaha wasakhaysan iyo halista daroogada
waxaan in muddaba ka shaqaynaynay dhallinyarada isticmaasha daraagiska sida daraagiska loo yaqaan taabuudoo kale waxaan ku wacyigelinaa dadka webiga baabeynasha la ogyahay mar walba wuu isgadiyaa dadka waa waa ka wacyigelinaa biyaha inay iskaga ridaan kaniiniga oo bisifeeyaha ah
waxaa kale oo aad maqli doontaan xubintii heesaha ee barnaamijka dhallinyarada maanta
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka
wararka ka imaanaya gobolka jubbada hoose ayaa sheegayay in ay al-shabaab weerar ku qaadeen ciidamo ay leeyihiin jubbaland oo konton kilomitir qiyaastii waqooyiga uga beegan magaalada kismaayo bartaas oo ku taala barsanguni tirada dhimashada ayaa lagu soo waramayaa sideed ka mid a ciidamada jubbaland halka dhaawaca la geeyey magaalada kismaayona sagaal iyo toban lagu sheegay inkastoo aan la wadahayn sida ay wax u gaareen al-shabaab inta la ogyahay lix ruux ayaa la sheegay in ay ka dhinteen dhaawacyada askarta iyo meydadka waxa ay hadda yaalaan isbitaalka guud ee magaalada kismaayo wixii ku soo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iyaga dambe haddii eeba yidhaahdo kadib qarax xooggan oo jimcihii shalay lagu weeraray magaalada bagota ee caasimadda colombiya ayuu madaxweynaha dalkaasi ugu baaqay dowladda cuba inay soo xirto toban xubnood oo ka mid ah jabhadda e l n ee ka dagaalanta colombiya kuwaas oo hadda ku sugan magaalada havana evan duke ayaa ku tilmaamay qaraxii shalay lagu qaaday akademiyadda ay booliiska ku leeyihiin magaalada bagota mid cadowtinimo ah waxaana uu sheegay uu u sheegay shacabka colombiya inay iska caddahay in fallaagada e l n aysan diyaar u ahayn inay qaadato heshiis nabadeed bayaan uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda cuba bruno rodriguez ayuu ku sheegay in cuba ay si aad ah u ixtiraami doonto heshiiskii nabadeed ee ay horey u kala saxiixdeen dowladda colombiya iyo jabhadda e l n qaraxii shalay ka dhacay colombiya ayaa waxaa ku dhintay koob iyo labaatan ruux
duhur wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaanna waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan inoogu soo diyaariyey nala la socodsiinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena madasha dhallinyarada ururka dhallinyarada gobolka hiiraan ayaa waxa uu bilaabay in uu dhallinyarada gobolka ka wacyigeliyo dhinacyada nadaafadda deegaanka dagaalada sokeeye iyo isticmaalka daroogada hoosu dhac ku yimid biyaha webiga shabeelle iyo roobabkii la filayay xiliyadii ugu dambeeyey oo aada ugu yaraa gobolka hiiraan ayaa waxaa jirta cabsi laga qabo in magaalada beledweyne ay ka dilaacaan cudurada ka dhasha nadaafad darrida waa barnaamijkeena madasha dhallinyarada waxaa toddobaadkan marti igu ah bishaaro daahir axmed faarax cabdi cali iyo cigaal cabdalla cilmi faarax cabdi ayaa waxauu marka hore ka waramaya shaqadooda dhinaca nadaafadda maadaama webigii shabeelle oo isticmaalka ugu badan magaalada beledweyne biyaha la isticmaalo ay tahay oo webigi guray webigii uu isku bedelay dhanaan ama macnaha xilligii xanuunada laga qaadayey aan wacyigelin u samayno ama aan ku guda jirno in biyaha isticmaalkooda la yska karkariyo ama daawo eh, sida maarata kanuniga la yidhaha kutaabka ama biyo sifeeyaha lagu nadiifiyo dadka qashinka kurida webigana ay ka dhaafaan ayagoo macnaha dadka aanan ku dhibaatayneyn marka waxyaabo kala badan oo qabana waa jirtaa sida colaadaha oo kale wacyigelin ayaan ka sameynaa maadaama colaadaha aan dhibaato moogiyo aanan dheef laga dhexleyn caqabado badan iyo masiibooyin badanna ay leedahay Eh, wacyigelin waa ka sameynaa xagga colaadaha Eh, waa mahadsan tahay Eh, cigaal sidoo kale waxaad ii sheegtay inaad wax ka qabataan dhinaca dhalinyarada isticmaalka eh, daroogada eh, nooc ka mid ah haddii aad sharaxdo waxa aad ka qabataan iyo dhibaatada intay la eg tahay waxaan aada ugu faraxsanahay brograamkan maanta inaan kasoo qayb galno annagoo ah ururka dhallinyarada gobolka hiiraan Een, waxaan si gooni ugu mahadcelinayaa xuseen xasan dhaqane Een, waxaan in muddaba ka shaqeynaynay een, dhallinyarada isticmaasha daraagiska sidoo kale dhallinyarada maalmahan dhallinyarada waxay aada u isticmaalaan daraagiska sida daraagiska loo yaqaano taabuudoo kale way isticmaalaan waxaan aragnaa dhallinyarada oo jijiifta derbiyada sidoo kale waxay isticmaalaan xashiishka xashiishkan asigana waa shay aada halis u ah taabuudana sidoo kale waa shay aada halis u ah oo dhallinyarada muddadii maalmooyinkii ugu dambeeyay ay aada u isticmaalayeen ayagoo ku isticmaalaya wadada ayagoo ku isticmaalaya xaafadahooda ayagoo ku isticmaalaya magaalada meelaha ugu qiimaha badan Eh, taabu haddaad noo sharaxdo wuxuu yahay taabuu een, horta weligay ma aan isticmaalin laakiin ayagoo isticmaalaya een, markaan arkay oon la kulmay aan ka soo qaaday aan wareystay waxay ii sheegeen wax afka la gishto tubaakada camal ah daanka iyo ilkaha dhexdooda la geliyey oo xogoo daro- daraagiskana ka mid ah Een, waan weydiiyey maxay advantage idin leedahan ku yidhi oo faa'iido ah waxay ugu dhaheen xogoo faxfaxan ku noqonayna markaan isticmaalo Een, ragga iyo dumarka way isticmaalaan labadaba Een, ragga qaar oo isticmaalay markaan wareystay hab noocay u isticmaashaan markaan ku yidhi waxay ugu dhaheen annaga iyo dumarka waa wada isticmaalnaa xaafadaha ay dumarka ku isticmaalaan qaarkood raggana waxay ku isticmaalaan magaalada qaybaheeda kala duwan shiishadda sidoo kale aad ay loo cabaa shiishadda waxaa isticmaala sidoo kale shiishadaas ragga iyo dumarkaba ayagoo isla dhuuqaya lab- een, wadartoodaba waa mahadsan tahay bishaaro eh, dhinaca caafimaadka iyo faydhoorka waxaa lagu jiraa xilli kulul webiga hoose ayuu u dhacay kan urur dhalinyar ahaan waxaad ka qabateen eh, dadka magaalada ama dhalinyaradaba dhibaatooyinka dhinaca webiga biyo yaraantiisa waxaan waxaan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan kasoo qayb galo maanta oo ku saabsan caafimaadka iyo wacyigelinta dhalinyarada oona ka tirsan xubinta mid ah dhalinyarada gobolka hiiraan waxaan ka waxaan ka waxaan ka wacyigelinaa dadka webiga baabeynasha la ogyahay mar walba wuu isgediyaa inta badan dhanaanuu noqdaa wuxuu wata washaq fara badan dadka waa waa ka wacyigelinaa biyaha inay iskaga ridaan maxaa ahay kaniiniga oo bisifeeyaha ah inaa musquulaha iridooda la dhiga caagado iyo saabuun mar walba cunuga oo lasoo oo musquusha saxrada laga soo dhaqo inaa fardhex farxal la sameeyo mar walba cuntada in la daboolo cuntada in la diiriyo cunto diiran dad ilmaha la siiyo inaa xa- saxrada layska layska layska xanaaneeyo musquusha lagu rido inaa qashimada la gubo sidoo kale waxaa wacyigelinaa hooyooyinka oo tacadida loo geysto sida jaal daabis marka magaalo ka dhaco oo maqalna waa booqanaa hooyadaas waa waa waxa garankeena waa ugeynaa waxaa la xiriirinaa xarumaha caafimaadka ugeynaa intaasi in ka badan ayaa qabanaa waa mahadsan tahay faarax waxaad ii sheegtay in dhalinyarada aad ka wacyigelisaan inay ka qayb qaataan colaadaha bilihii ugu dambeeyey sidaan ka warqabno hiiraan iyo qo- gobollo kale oo ku yaala bartamaha colaad ayaa ka jirtay qaabka aad wacyigelinta u sameysaan ma meelaha dagaalada ay ka dhacaan aad tagtaan mase magaalooyinka wacyigelinta ka wadaan
Een, runtii sida soomaaliya lagu yaqaano dagaalooyinka da- dagaalada waxaa laga horeeyaa magaalooyinka Ee, waxay ka dhacaan sida badan miyiga laakiin hurinta abaabulka ee, hadday tahay mid ee, la- dhaqaalo haddii ay tahay mid ee, hubeed haddii ay tahay mid ee, yacni raashiin ama yacni abaabul ciidan ama saxaafad oo kale oo si aada soomaalida ay isu isticmaashaan intan dambe Ee, magaalooyinka ayaan wacyigelin ka sameynaa kolley miyigan insha allahu waa u gudbi doonaa haddii ilaah yaraado marka waxaan sheegnaa in dagaalada adduun iyo anqaraba aysan fiicnayn dadkuna uu yahay dad maaragtaa isku deegaan ah ama dad maaragtaa ehel ah inkastoo maaragtaa een, dadka markii aad la sheekaysato cid kasta ay tabasho ay cidda kale ay wax ka tabanayso ama ay sheegayso inay dhulka eh, uga soo duushay ama ay kuwa kale sheegayaan dhulka inay wax ka leeyihiin marka insha allah eh, dagaaladaasna waxaan leenahay allaha qaboojiyo annagana kolley dadaalkeenna eh, ma seexan doono mana jooji doono haddii ilaah yidhaahdo cigaal waxaad ii sheegteen eh, inaad wax ka qabataan dhalinyarada isticmaalaya daroogada Een, markaad la kulantaan dhalinyaro isticmaalaya daroogo eh, sida aad uga dhaadhicisaan inay joojiyaan isticmaalka maxaa nooga sheegi kartaa bismillaah dhalinyaradu horta qaarkoodna aad bay u isticmaalaan qaarkoodna een, daraagiska kuma badno oo mararka qaar ay isticmaalaan Een, waxaa aad u adkaanaysa dadka waqti walba isticmaala daroogiska inaa wax ka dhaadhicisid Een, kuwa in muddaba isticmaalin oo waqti fiican een, waqtiyada qaar isticmaalo waxaa waqti fiican ugu helaysaa sida daraagiskaas ugu dhaadhicin lahayd inuu yahay ugu horeyn inuu yahay shay xaaraan ah Een, number two inuu yahay wax caafimaadka wax u dhibaya number saddex inuu yahay wax nafsadiisa aan horumar u geersiinayn Een, marka aan ka dhaadhicinayn inuu yahay shayga daraagiska shay xun inuu yahay Een, sidoo kale dhallinyarada markaan ka dhaadhicinayno waxaan u adeegsanaa wacyigelin Een, seminarisa loo furaa ama programina loo qabtaa laga mashquuliyaa inta daraagiska ay isticmaal lahayn program ayaan u qabanaa sida waxbarashoo kale ama sida maxaa la dhihi jiray een, een, een, een, een, sportskoo kale ciyaarahoo kale waa ku mashquulinaa si ay ugu mashquulaan daraagiska intay isticmaaliyeen marka meelaha ay ku isticmaalaan ma kuwa iskuullada dhigta isticmaalaya mase kuwa nolosha ka dhacay oo ciyaalka jaadka gado ama caseeyaha iyo yayyihiin kuwa ugu badan isticmaala muddooyinkii hore horta inta ugu badan oo isticmaali jirtay daraagiska waxay ahaayeen kuwa nolosha ka dhaco sida caseeyaasha sida kuwa gada maxaa la dhihi jiray qaadka ama jaadkoo kale sida kuwa iibiya sigaarkoo kale Een, maalmahan dambe waxaa soo badanayay inay wada isticmaalaan dadka wax bartay xitaa dhallinyarada oo een, secondary iskuulka dugsiga sare oo kale dhallinyarada baratay inay isticmaalaan ayaa soo badanaysa muddooyinkii ugu dambeeyey Een, ayagaasna isticmaalkooda micnaha ku badno inay isticmaalaan waxay ka dhuuntaan waalidkooda waxay ka dhuuntaan macalimiintooda waxay ka dhuuntaan bulshada inta taqaan oo qiimaha iyo qaayaha agtooda ay ku leeyihiin Een, faarax adiga dhinaca een, nadaafadoo kale markaan soo laabano waxyaabaha aad qabataan maxaa noogu tilmaami kartaa Een, runtii xagga nadaafadda waxaan qabanaa een, wadooyinka waxaa lagu shubaa qashin Ee, meelaha bannaan oo sida dhulkii hore oo dowladda ama maaragta meelaha qaarkood oo shakhsiyaadka qa- gacasga ay leeyihiin oo bannaan qashin ayaa lagu shubaa muddo hadda saacado ka hor ah ee, magaalada meelaha looga baxo dhinaca waqooyi waxaan ku soo maray waddo lagu daadiyey ee, laamiyeeri guri la dhisay kasoo haray oo jarjaran masaamiir alwaax jajaban iyo loorarka shamiitada laga dhameeyey laba gaari oo iska rogaa lagu qaaday wadadiyaa lagu shubay masaabiir waa ku jiraa laamiyeeri waa ku jiraa waddadii waa xiran tahay waxaadna moodaa dadka dhaqaalaha ilaahay siiyey waxaad moodaa waxa halaabaayo inaysan waxba ka gelin Ee, amaba laga yaaba gurigiisa hortiisa xataa inuu wasaq yahay ama biyo degan yahay marka waxaan leeyahay insha allah dadka reer hiiraan ama reer beledweyne nadaafadda in laga shaqeeyaa waa wanaag waa caafimaad waa ajir Een, ciddii qashin iska qaadaysaana meel munaasaba kambaniyaha qashinka qaadaa jiro xilliyada dambe sidii hore lama aha asiga qaada ayaa gubi karo meel munaasaba ayaa la dhigi karaa laakiin in ama webi lagu shubo ama waddo lagu xiro ama meel maaragtay dadka ay isticmaalaan la dhigo ama dhul shakhsiyadeed lagu daadiyo ama dhul dowlad lagu daadiyaa ma aha diiniyana ma fiicno ee, dhaqan ahaanna ma fiicno marka dadkana insha allah arrintaas ha ka waantoogaan haddii ilaah yidhahdo Ee, bishaaro waxaad sameysaan wacyigelin ee, dadka een, magaalada intooda badan waxay isticmaalaan biyaha webiga maadaama webiga uu hoos u dhac sameeyey waxyaabaha aad u sharaxdaan oo dhibaato oo ka dhalan kara haddii aad noo sharaxdo iyo dadka diyaar ma u yihiin in wax loo sheegaya ay qaataan dadka waa ka wacyigelinaa biyaha oo waxuu ahay biyaha waxay leeyihiin haddii layska karin oo layska xanaaneeyo oo karin layska ridin cudurka waxaa ka dhalinayo shuban biyoodka la dhahayo magaaladana aad ayuu ugu badan yahay mar walba oo soo laabtaa xarumo caafimaad ayaa loo suubiyaa waxay ka wacyigelinaa biyahaas hadday awoodin ina inay kaniini u doontaan ma xarumaha caafimaadka inay biyaha dabka inay shidaan ay saaraan markii kale degaanka bacdi ay isticmaalaan biyahaas ayaa ka wacyigelinaa oo cudur badan keenayo
webigoo kale qashina lagu shubaa ee, dadka qash- qashinka markay xaafadooda ka qaadaan webiga ayay u dheereeyaan ayada laftigeeda dhibaata taa ka dhalan karta waxyaabaha aad ka wacyigelisaan maku jirtaa haa way ku jirtaa waxaa webiga in la geeyo washaqda oo qashinka lagu shubo dadna ay kasoo darsadaan ay ka cabaan taas waa ka wacyigelinaa sidoo kale waxaa ka wacyigelinaa mashquulooyinka ka furan webiga inaa mashquulooyinka booshanar loo sameeyo waa ka wacyigelinaa iyo waxyaabo kale
Een, cigaal dhibaatooyinka meesha yaalla waxaa ka mid ah dadkii ayagoo waxyaabaha loo sheegaya inta badan ay ku adag tahay inay ogolaadaan marka waxyaabaha wacyigelinta aada samaysaan intee u martaan maxaa isticmaalasaan tuuliska aada isticmaashaan ma idaacadaha gudahaad isticmaashaan ma mikrofoonaha gaa- baawur ku xirtaan sidee dadka wacyigelinta ku gaarsiisaan niyo een, wacyigelinta dadka siyaabo kala duwana lagu geersiiyaa een, qaar ka mid ah waxaan u isticmaalnaa een, idaacadaha localka iyo kuwa internationalka waan u isticmaalnaa annagoo ugu wacyigelin idaacadaha sidoo kale waxaan een, ku sameynaa wacyigelin een, inaan iskugu yeerno isbuuciba mar ama bishiiba mar aan u sameyno een, maxaa la dhihi jiray workshopin ama seminaaro sidoo kale waxaan ka wacyigelinaa meelaha garoomada banoonida lagu ciyaaro oo kale een, sida kuwa rogooga iyo garoomanka waaweyn oo kale sidoo kale masaajidada waan ka wacyigelinaa sidoo kale iskuulaadka oo kale een, waan tagna waan wacyigelinaa sidoo kale jaamacadaha oo kale waan ka wacyigelinaa een, hay-adaha qaar oo si dhowna ula shaqeeyana een, way way ka wacyigeliyaan een, ayagoo een, na- nala kaashanaya ama aan wada kaashanayna wacyigelinta sida ugu fiican ama een, loo wacyigelinaha iskaashi naga dhexeeyo Een, faarax waxyaabaha aad qabataan waxaa tiri bulshadan u adeegnaa bulshada meelo badan ayay waxyaabo kaga maqan yihiin dhinaca maamulka oo kale marka ay noqoto inay wax uga baahdaan adinka miyaa u dhexeeya maamulka iyo bulshada oo xiriiriyo mise waxaa jirto meelo kale ay u maraan marka ay adeeg uga baahdaan maamulka
Eh, wallaahi maamulka waa dad kolley aan isnaqaano oon isku deegaan nahay Eh, ciddii maamulka danka leh oo si toosa ula xiriiri kartana ayadaa howleeda dhamaysato ciddii yani markaas ama eh, xiriir uusan maamulka la dhexeyn ama gobolka ka koreysana wixii aan ku dhaanno oo xagga maamulka u jiro waa u fududeynaa Eh, annagu maamul ma nihin laakiin waxaan nahay urur dhalinyaro oo bulshada u shaqeeyo Een, maadaama aan bulshada aan u shaqaynana bulshada meeshay wax uga maqan yihiin haddii ay tahay maamul iyo haddii ay tahay bulshada kale qaybaheeda kala duwanna ee, waa u galnaa oo waa u kala shaqaynaa
bishaar waxaad ii sheegtay in aad wacyigelintiina ay ka mid tahay xadgudubyada loo geysto dumarka ama dadka ee laga itaal roon yahay horta waxaa loo jeesto dadka oo laga itaal rooya oo kale waxyaabaha kamid ah tacadiga qofkan waxaa la leeyahay kama dhalan dad oo saas oo oo awood badan waxaa ahay saas ilaalugeed ayaa loo ab- loo abaarayaa oo wax loogu geysanayaa marka saas waa ka wacyigelinaa dadka inay ay jiraan ur dhalinyaro oo u dooqda xuquuqdooda oo xaqooda usoo dhicinta inuu jiro saas ayaa u sheegnaa inay dadka sima yihiin ee oo jirin dad shareeya iyo dad ee oo hooseeya oo qof walba cadaalad iyo xaqeeda ay qaadanayso xadgudyada dumarka oo kale waxaa ka mid ah inaa hooyooyinka markay ay waxaa jira hooyooyin oo u shaqeeyo xoolo leh oo bannaano aadayo hooyooyinkaas kale waxaa loo jeestaa dacaddi dacaddaas markii loo jeesto way taqaanaa hooyada qofkii u geystay shakhsigii u geystay inta orka oo cadaaladda iyo xuquuqda u raadin waxaa soo wadnaa xarun caafimaadaan geynaa waa xanaaneynaa dan markay caafimaadku ayaa xaqeeda iyo xuquuqdeeda u raadinaa Een, cigaal maxaa nooga sheegi kartaa waxyaabaha kale kan urur dhallinyar ahaan aad ka qabataan deegaanka
een, ururka dhalinyarada gobolka deegaanka wax badan uu ka qabtay lama soo koobi kara wax halkan lagu soo koobi kara maaha waxaan ka shaqeynaa maxaa la dhihi jiray caafimaadka een, sanitationka oo kale nadaafadda sidoo kale waxaan ka shaqeynaa maxaa la dhihi jiray waxbarashada een, wacyigelinta dadka dhalinyarada aan wax baranin oo masaakiinta oo kale si aan u wacyigelin lahayn in een, wax loo baro iskuulaadka oo kale ay u aadaan sidoo kale waxaan ka shaqeynaa maxaa la dhihi jiray een, nabadda colaadaha soo lalaabanayo kale sidii nabad iyo barnaamij programmo badan aan sameyno een- een- een wahiile dadkaaga iyo dalkaaga nabad oo kale isdhexgalka bulshada qeybaheeda kala duwan een, dhallinyarada waxyaabo badan ay ka shaqeeyaan oo aan la soo koobi karin.
Ee, faarax ka waran ee, ka qaybgalka dhallinyarada dhinaca siyaasadda ayada ma ka wacyigelisaan in dhallinyarada ay siyaasadda galaan si ay maadaama ay yihiin dad bulshada ka dhex yimid ay u tusaan dhibaatooyinka haysta dadka ay eh, la nool yihiin
wallaahi een, siyaasadda hadda gobolka hiiraan een, dadka lama akhtiyaar geliyo dadkana eh, lama doorto laakiin waa lasoo magacaabaa haddii dhallinyarada ay jirto sida maamul goboleedyada kale oo kale qofta aqoon waxtar waxqabad eh, lagu dooranayo dhallinyarada himilooyinkooda ama hiigsigooda waa badan lahaa laakiin waxa waaye een, waxa gobolka hiiraan ka jira waa magacaabis ninaan diyaar u ahayn laska soo magacaaba nin u cara jiifa lasoo magacaaba nin qarash ku bixiya lasoo magacaaba marka waa jiraan dhalinyaro een, maamulka ka tirsan maamul ka mida ayagana waxaa laga yaabaa in si jilbi muraha ay ku heleen xilkaas Een, laakiin dhalinyarada kuma caburino kumana qasabno inay siyaasad galaan Ee, dhalinyarada sida badan waxaan ku wacyigelinaa ama aan kala talinaa inay bulshada haddii ay caafimaad tahay haddii ay tahay een, qeybaha kale sida injineeriyado kale een, aqoonta kale oo bulshada yani ninku markuu siyaasi noqdo ummadda waa ka dhex baxayaa Ee, in la helaa iska adkaanayso laakiin dhalinyarada waxaan ku wacyigelinaa in dadkoodana ay ku dhex jiraan dadkoodana u shaqeeyaan guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijkeena madasha dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne inta barnaamijkan mid la mid ah aan dib ugu kulmayno waxaan idin leeyahay nabadgelyo
aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo barnaamijka madasha dhallinyarada nooga soo diyaariyey beledweyn halkaad dhegeystayaal kala socoteen waa barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaa idinku soo maqan dhowaan hees aada u macaan onkod balse marka hore aan ku horeyno xubintii ciyaaraha oo oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari mahadsanid jaamac falasle dhegeystayaal haddii aan ku horeyno horyaalka premier leaga ingiriiska ciyaarta ugu xiisaha badan waxa ay caawa dhex mari doontaa kooxaha chelsea iyo arsenal waxaana ciyaartan ay ka dhici doontaa garoonka emirates ee ay ku ciyaarto kooxda kubadda cagta ee arsenal dhinaca kale ciyaaraha xiisaha leh ee dhici doona galabta iyo caawa waxaa ka mid ah kooxda horyaalka hogaamineysa liverpool oo caawa fiidkii la ballansan naadiga crystal palace naadiga southampton waxay la dheeli doontaa everton watford ayaa waxa ay gurigeeda ku martigelin doontaan kooxda kubadda cagta ee banley manchester united waxay is arki doonaan kooxda kubadda cagta ee brighton and hof albion halka newcastle ay fooda diri doonto cardiff city wolverhampton wonders iyo leicester city ayaa is arki doona ciyaar xiise leh halka kooxda kubadda cagta ee westham ay booqan doonto naadiga bournemouth natiijooyinka kasoo baxo ciyaarahaasi idaacadaheena kale ayaad ku maqli doontaan horyaalka seeriya aada ayaa dib usoo laabtay kadib fasax gaaban oo ay galeen ciyaartooyda inkastoo ay toddobaadadii lasoo dhaafay dhacayeen ciyaaro ka tirsan kooba itaaliya kooxda kubadda cagta roma ayaa goordhow waxay la ciyaari doontaa naadiga torino udines waxay is arki doonaan parma halka inter milan ay caawa gurigeeda sansiro ku martigelin doonto kooxda kubadda cagta ee sasuolo horyaalka spain ee laliga ciyaare xiisalaha ayaa dhici doona kooxda real madrid waxay is arki doonaan kooxda sevilla oo ku jirta kaalinta saddexaad iyadoo real madridna ay ku jirto booska afraad ciyaartan waxay ka dhici doontaa magaalada madrid gaar ahaan garoonka kooxda real madrid kooxda weskana waxa ay is arkayaan kooxda kaalinta labaad ku jirta ee atletico de madrid seltavigo waxa ay fooda diri doontaa kooxda kubadda cagta ee valencia horyaalka faransiiska ee liigwanka kooxda horyaalka hogaamineysa ee paris saint germain waxa ay martigeli doontaa naadiga jingam monaco oo la halgamaysa ciyaaraheedii ugu dambeeyana aanan wax guul ah keenin afartii kulan ee lasoo dhaafay waxa ay fooda diri doontaa naadiga strasbourg kooxda toulusna waxay boqon doontaa nim halka qen iyo niis ay is arki doonaan dhegeystayaal wararkii ciyaaraha waa naga intaa aada iyo aad baa umahadsan tahay nuur nuurow mararka qaarkood eh, waxaan isleeyahay markaad yurub kusoo wareegto horyaalada wuxuu u imaan doonaa eh, jarmalka iyo holland iyo bundesliga iyo eredivisie laakiin halkaasaad ku gebagabaysaa faransa aad iyo aad laakiin eh, jaamacow eh, horyaalka jarmalka waa runtaa waxa uu ka mid yahay horyaalada xiis- xiisaha leh ee yurub waana sheegnaa Eh, inta badan waxaan dhegeystayaasha u soo gudbinaa kuwa ugu xiisaha badan eh, maaragtay waana ka warqabaan dhegeystayaasha waa tahay onkod iyo cabdi tahliil dhegeystayaal
heestaasi onkod iyo codka macaan ee fanaanka cabdi tahliil ayaan dhegeystayaal kusoo gebagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinayay jaamac buulle jaamaca jaamaca farasley iyo anigoo ah nuur xasan nuur dhinaca soo saaristana wuxuu ahaa bashiir abikartan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aaarti haku deeqdo sinahayga adkaysan